الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد intii hore waxaa la soo waday masaa'il ku saabsan wasiiladii lagu gaari lahaa dahaarada hadda markan waxaa la soo gaaray maqsadkii ugu horreeyey oo ah min maqaasidi tahaara waxaa weeye alwudu baabulwudu weysaqaadkii wey haddii wowda la gudo ficilka la samaynahayo wey haddii wowda la fadxiyo la yidhaahdo wadu'na biyaha lagu weysaysanhayo wey marka wuduucaas asal ahaan haddee luqadda kelimadda markii hoos loo sii raaco waduuca iyo meelahaasuu ka imaanahayaayo iftiin iyo nadaaf muxuu ahaa quruxu wey laakiin hadda kelimaddan oo meesha ku taallo wuduu ah waxaa la yidhaahdaa ismi masder masder kaamila maahan tawadaa tawadu'an bay noqon lahayd wuduu'ana leeyi ismi masder baa leeyi marka wuduucaasna haddee luqadiina waa quruxdaas sharcigana waxaa weeye qaslu acdaa maqsuusa biniya maqsuusa weysaqaadkaas marka waxaa weeye waa wasiiladii isagu markii dahaarada xaggeeda la fiirsho waa maqsad laakiin markii salaada loo fiirshana waxa weeye wasiilow salaadii iyo waxyaalihii kaloo lagu banaysanayey waana cibaado fadiilo badanoo haddee xadiidkii tooban waxaa ku jiray lan yuxaafida cala alwuduui ilaa mu'min mar walba inuu weyse qabaa laga rabaa qofka mu'minka oo diyaar u yahay in uu haddii weyseqaadka dhinac kale laga fiirsho salaada marka la tukanahayo haddaan saan shaqo ugu jiro soo baxo oo salaaddii aan galo qalbigu iga aqbali maayo waxaan akrinaya inaan inaan raaco iga aqbali maayo laakiin wuxuu iga baahan yahay xoogaa inaan sii diyaariyo mar waxaa lagu amraya masjidka sii fariiso mar laba ragca sii tuko mar weyseyso waxaasoo dhanna waxaa lagaa rabaa fariidada ma geli doontid adoo diyaaraho maskaxday diyaar u taho qalbigu qaadi karo inaa geshid baa la rabaa laakiin saa usoo socotay haddaad ka soo baxdid adoo shaqadii ka soo baxay geshid weli shaqadiibaa maskaxdii ku dheganoo fursad kuu siin mayso in muxuu ahaa salaada keligeed loo soo jeesto marka weysaqaadku waxyaalahaas oo salaadana diyaarisku u yahay farduhu sitta arkaantiisu waa lix farduhu bimacnaa furuuduhu mufrad mudaaf wayay yidhaahdaan tacmiim buu keenaya furuuduhu sitta arkaantiisu waxa weeye waa lix axaduhaa midkeed niyatu rafci xadatin xadath in la iska kor yeelo la niyeysto wey niyadu haddee wax la niyeysanahayo waxa weeye waa cibaadada ruuxeedii wey cibaadada ruuxeedii cibaadada si kale ku ansixi mayso niya la-aan sida xadiidkii inama alacmaalu biniyaat nabiga sala allahu calayh wasalam uu yidhi niyay ku xiran tahay acmaashu marka weysada iyo salaada iyo wax kastaba waxay ku xiran yihiin niyay ku xiran yihiin niyadii lafteediia marka maxay tahay niyadu maxaa la niyeysana laba niyo weeyo labadooda mid fuqahadu ka hadlaan midda kalena inkastoo ayaga marmar oon meel yar ay kasoo qaadaan xoogga mid bay saaraan midda kalena lagaba maarmaan wey niyada mid waxa weye midda kala soocaysa cibaadada iyo caadada oo haddii ninku uu qubaysto ama cibaado u jeedaa ama nadaafuu u jeedaa soo maa cibaadada waxaa kala saaraya niyo marna cibaadadii dhexdeeda tii faradka ahayd iyo tii kale waxaa kala saaraya niyo sida xadiidka qeybta dambe uu leeyahay inamaa likulli mri'in maa nawa waxbuu cayananahaya niyadaas marka fuqahadu ay ka hadlaan cibaadadaa lagu kala soocahayaa waxay leeyihin salaaddii saasay ku ansaxaysaa laakiin waxaa jirta niyo kale oo lagama maarmaan ah oo haddii meesha la waayo hawaabka laga faaha waxa weeye rabbigay subxaana watacala wixii la samaynaya dartii in loo sameeyo markii la weysaysanayo markii la tukanahayo wax walba salaaddii farad waa niyeystay laakiin haddana in alle u tukado waa inaan ku daraa niyadaasi lagama maarmaan marka niyada midii oo wax lagu kala soocahayey ayuu hadda uu suuraynahayaa niyadaasna iyo xadiidkaa ku saabsan inama alacmaalu biniyaati iyo qaacido laga farxo layidhaha alumuuru bimaqaasidiha culummada oo qawaacidda ka hadasha aada bay iskugu tacallujiyaan oo suyuudi oo kale waxaa u malaynaa dinisqooyinka qaarkood la fiirsho intuu taas ka hadlahayo konton safxadood inay gaaraysa ila tahay kitaabka ashbaah waladaai markii uu qawaacidda ka hadlayo uu leeyahay qawaacid ee, muxuu ahaa ee, diintoo dhan koobaysa qawaaciddaas markuu ka hadlaayo al-umuuru bimaqaasidiha oo xadiidkan uu ka- laga qaatay waa ila tahay inay kontomeeyo beg gaarayso oo masaladaas uu ku cilaajinayo marka dee ninkii un rabo xoogaa inuu fahmo inuu akriyo waa iska munaasab bay u tahan umalayna axaduhaa niyatu rafci xadatin xadad inuu iska koryeelo inuu niyeysto xadadkaasi haddee asbaabtiisii waa lasoo arkay sababta inuu caddeeyo lagama rabo laakiin salaad buu tukanaya xadadkii salaada ka celinaya inuu iska koryeelu niyeysana aw istibaaxati muftaqirin shay u baahan inuu bannaysto ilaa duhrin daahirnimo shay dahaara la-aan aan lagu samayn karin ayuu rabaa inuu sameeyo marka shaygaas inay u bannaanaadaan buu raba waa salaadii waa dawaafkii waa kitaabkii taabashadiisii waa kitaabkii qaadashadiisii waxyaabaha noocaas oo aan ka maarmayn weeso inay u bannaanaadaan buu niyeystay ayaduna niyadii bay noqonaysa aw adaa'i fardi lwuduu'i weeseqaad faradkiisa inuu guto inuu niyeysto wey adiga meeshaas marka waxaa la rabaa eh, inuu la yimaado niyo oo ninkaasi weeso oo muxuu ahaa eh, ama xadad koryeelkiisa ama weesadii gudashadeeda inuu waxyaalaha noocaasa niyeysto ayaa laga rabaa marka niyadaas salaadii bilowgeedana inay la- eh, muxuu ahaa cibaadadii bilowgeeda inay la xiriirtana waa laga rabaa waa keeni doonaa midaas niyadaas marka niyo la-aan waxba ku socon maayaan qofka markuu soo socdo rabo inuu weysaysto waxbuu niyeystay laakiin eh, xoogaa waxaa la rabaa in ay muuqato niyadan waxa uu rabo inuu inuu inuu ku sameeyo ma salaad buu u ni- u be- weysaystay ma weysaqaad farad xataa hadduu niyeysto weysaqaadka faradka waxyuu u baahan yahay waa la yaqaanaa culummadana haddii inteeda badan haddii laga reebo xanafiyada inta kale weysaqaadka iyo qubayska iyo waxyaalaha noocaasa in eh, niyada la niyeysanahayo farad inay tahay fuqahadu saasay u badan yihiin xanafiyadoo kale marka laga reebo haddii xanafiyadu ayagu eh, waxyaalo gaaro ay fiiriyaan baa jiro aayaddii markii la akhriyay idaa qumtum ila salaati faqsiluu wujuuhakum waydiyakum ila maraafiq wamsaxuu biru'uusikum arjulakum afar waxyaalood baa meesha la sheegay xadiid hadduu yimaado shay saa-ida kusoo daro waxay leeyihiin ziyaadatun cala alqur'aan weeyo kaas qur-aankii aan iska qaadanaynaaye xadiidkaas gadaal bay iska dhiga marka nimankaas ayaga waxaa weeye qolada xanafiyada ee usuushooda oo m- fiqhiga ayaa meelaha qaarkood haddee fuqahada kale ay ku khilaafsan yihiin baa keenaysa inay yidhahan waxaan waajib maaha laakiin xadiidku siduu ku tusinaayo fuqahada inteeda badanna haddii aayad soo aroorto oo xadiidkaana masaa'ilka khaasa uu sheego masaa'ilka khaaska waa la qaadanaya nebiga tafsiirkiisii weye sala allahu caleyh wasalam tafsiirkii nebiga sala allah alay slam anzilnaa ilayka dikra litubayina linnaasi maa nuzila ilayh bayaan weeye marka bayaankaas waa la qaadanaya ee ziyaado weeye lama laha waman daama xadatuu ka mustaxaadatin kafaahu niyat listibaaca meeshaas marka su-aal baa soo geli karto ninkaani wuxuu niyeystay rafcu lxadad ninaan xadadba ka kor noqonayn baa jira xadadkii waaba iska socda kaadidii baan joogsanayn naagtii baa mustaxaadaha dhiig baan joogsanayn meeshaan riixdii baa iska socota waxbaa socdo ninkii aan inuu eh, xadad ka kor noqdaba suuragal maaha kaasi muxuu niyeysanaa marka wuxuu yihi waman daama xadatuhu xadadkiisu ninkuu daa'im yahay ka mustaxaadatin naagtii mustaxaadada ayadoo kale oo aan dhiigu joogsanayn oo kale weeye kafaahu waxaa ku filan niyatu listibaaxati bannaysi inuu niyeysto oo salaad inay u bannaanaato inay niyeysto markii ay weysaysanayso intaasaa ku filan buu leeyahy salaad baa ii bannaanaanaysa intaasaa kifaaya ku ah marka haddee niyatulistibaaxa inuu birna- inuu niyeystaa waajib ku amaa la yidhaahdo maxay tahay kafaahu waa ku filan tahay maxaa kaloo laga sugahayaa ninkaan xadad ka kor noqon maaye qowlkaas uu saxiixa ku sheegay hore waxaan soo sheegnay saxiix marka uu yidhaahdo qowlka aqwaasha kale oo muqaabilka kasoo horjeeda inay tahay aqwaal aad daciif u ah muqadamadii saasaa la sheegay aqwaashaas daciifka qaarkood waxay leeyihiin rafcu lxadad iyo niyatulistibaaxa labadaba ha isku dar marka wuxuu leeyahy looma baahna in la isku daray kafaahu niyatulistibaaxa intaasaa ku filan duuna rafc ala saxiixi fiihi waman nawaa tabarudan maca niyatin muctabaratin jaaza cala saxiix meeshaas wuxuu rabaa inuu kuu sheego shay aan niyaba u baahnayn oo niyo la-aan la iska samayn karo iyo niyadii weysaqaadka labadooda hadday meel iskugu darmaan waxa kasoo dhalana tashriik baa soo galay laakiin shayga wax lala wadaajiye shay niyaba u baahan maahane waa wax niyo la-aan iskaga socon lahaa weeye wuxuu yidhi ninkii qabowsi niyeysta niye muctabarana ku daray niyada muctabarka xad rafculxadad iyo fardulwuduu iyo waxyaalihii uu soo sheegay wey labadaasuu isku daray qabowsina waa rabaa xadad inuu iska kor yeelana waa rabaa jaaza waa bannaan yuu yihi cala saxiix waa bannaan tahay bannaanaantaasna waxay ka imaanaysaa wuxuu leeyahay tabarudku wax niyaa uma baahnay wax niyaa uma baahna meeshaas marka jaazadaasi waxay ku xihan tahay salaadii lagu weysayst loo weysaystay waa ansaxaysa laakiin weysaqaadkii ajir ma laga helayaa mise waa maya tashriig baa soo galay wax kale oo wixii la rabay aan ahayn ayaa meeshii soo galay meeshaas haddii culummada laba qowl baa jirto oo laba dariiqo ay kala qaadaanoo khazaali oo kale wuxuu yidhaahdaa haddii cibaadada iyo shay kale uu soo galo oo niyada wax soo galaan waxaa la fiirinayaa labadooda kee xoog badan oo arrinta wada oo arrintaani dartiis ay u timi kaasaa la fiirinaya baacidka midka ah oo xoogga badan ayaa la fiirinaya midka kale hadduu daciif yahay xoogaa ajar baa ka nusqaamiyo waa iska soconaysa laakiin meeshaasna waxaa laga yaabaa inuu fiirinayo aayaddii laysa calaykum junaaxun an tabtaguu fadlan min rabbikum ninkaan xaaji wey waa soo kacay xaj buu u socdaa xoogaa badeecaana waa wataa ama meeshuu rabaa inuu wax ka soo gato waxbuu rabaa marka waxaasoo kale inuu aayaddaasoo kale fiirinaya suuragal ibnu cabdisalaam oo kalea dhinaca kale taagan wuxuu leeyahay tashriigba mar hadduu yimaado shirki soo galo rabbigay wixii wax lala wadaajiye waa uga tega rabbigay subxaana wa taala wadaag ma ogol waxba ka ansixi maaya marka niyadan waxaan leeyahay tabarud iyo wax kalea niyeysta markii ajarka xaggiisa la gaaro ama wixii ma jiraan ama nusqaan weyn saasay tegaysaa laakiin fuqahadu ayaa waxay ka fiirinayaan salaada maxaa qabanayo ku socona aw maa yundabu lahu wuduu'un istibaaxata maa yundabu lahu wuduu wax weysaqaad in muxuu ahaa loo sunneeyo inuu bannaystuu niyeysta shaygaan weysaqaadku waa u sunno laakiin faradkuma ah marka shaygaasu wuxuu rabaa inuu u bannaanaado falaa ma ansaxa ayuu yidhi niyadaasi ma ansaxayso fil asaxi maxaa yeelay shaygaani umama baahnaanba banaysiba uma baahnaa weysaqaadka waxa oo waxbaa lagu banaysanayaa kana wax banaysiba uma baahna awalbuu mubaax iska ah marka weysaqaadkiisa hadduu u niyeysto qur-aan baan akrinahayaa saa darteed aan u weysaysanahayaa saas ma u soconayso leey waxa wax ku socon karaan waxa weeye shay marka horeyse weyse la-aanba aan la samayn karin inuu dartii u weysaysto kitaabkii inuu taabto inuu kitaabkii qaado inuu salaad tukado inuu dawaaf galo waxyaalihii mamnuuca ka ah wayajibu qarnuhaa qarnuniyati niyada in lala xariiriyaa waajibaya biwali lwajhi wejiga meesha ugu horeysa wejiga marka ugu horeyso aad dhaqaysid xibintii ugu horeyso qeybtii ugu horeyso wejiga aad ka dhaqaysid niyadu waa inay la xariirtaa niyadu haddee marka la tacriifiyo waxaa leeyahay qasdu shayi muqtarinan bificli waxa weye shay baa loo qastay ficilkiina waa la xiriira ficilkii iyo niyadii baa isla xiriira marka niyadii iyo weysaqaadkii waa inay isla xiriiraan marka weysaqaadkiina sida isaga raajixa uu ka dhigi doono wuxuu ka bilaabanayaa rugniga ugu horeeya waa wejiga marka niyadii waa inay la xiriirta soonka oo kalea ka duwan soonka niyaa la rabaa niyo lagama maarmo salaada iyo soomka iyo wax walba niyaa la rabaa laakiin salaada kowdeedii niyo waa lala xiriirin karaa laakiin soonka kowdiisa niyo lalama xiriirin karo mashaqaa laga mudanaya haddii la damco waagu markuu beriyo in la sugo la niyeysto mashaqaa laga mudanaa laakiin waxaa la heli karaa caawaa la iska niyeystay kabacdina wuxuu rabau iska cunay wuxuu rabau muxuu ahaa mubdalaad kala sameeyey hadhowteediina niyadii waa u jirtaa mashaqadaa darteed baa waxaa looga cafiyey soonka haddii la yidhaahdo awalu soom markii fajarku u dhalanayo waardiyayo markaa niyeyso shidaa laga mudana marka mashaqadaa isku jirta darteed baa siga looga cafiyey laakiin cibaadaadkan niyaddii iyo laysku bilaabi karo iyo ficilkii isla xiriiri karo waa inay la xiriiran waqiila yakfii bisunnatin qablahu sunno ka horeysaa kaafinaysa sunno ka horeysaa kaafinaysa faradhaq baa ka horeeya oo weysaqaadkii dartiisa luqluq baa ka horeeya sandaarsi baa ka horeeya waxyaalahaas ka horeeya niyadda waa lagu bilaabi karaa weeye qowlkaas meesha marka la yska haystana weysaqaadka muhiimkiisa iyo arkaantiisa weeye maqsuudku ayaa qowlka hore taagan yahay marka waa in rugniga ugu horeeya lagu bilaaba kanna wuxuu leeyahay waxyaalahan weysaqaadkii bay ka mid yihiin inkastoo laga tegi karo ay maaysan farad ahayn haddana weysaqaadkii bay ka mid yihin marka hadday weysaqaadka ka mid yihin jus weysaqaadka ka mid yahin in la waafajiyaa laga raba labada qowl meeshay ku kala tegayaan meeshaas weeyo nina wuxuu fiirinaya arkaantiya maqsuudka maqsuudulcibaada waxa weye waa arkaanta marka haddii arkaantaas ilaa kuwa kale haddii laga tago weysadii ma jebin waa socota marka awalulwajha lala xiriiriyo iyo sunno ka horeysa waa lala xiriirin karaa sunnadaa de luqluqa iyo sandaarsiga iyo sida madhabta ku socota waxaan arki doonaa inay sunno yihiin meesha xanaabiladoo kale ay leeyihin wejigayba ka mid yihiinba sanka sandaarsigu wejiguu ka mid yahay sankii wejiguu ka mid yahay meelahaasay ka akrinayaan iyaga meeshaasoo kale ay ka fiirinayaan walow tafriiquhaa calaa acdaa'ihi walow wuxuu leeyahay mutawadicii ninkii weysaysanaya tafriiquhaa niyada inuu kala geeyo calaa acdaa'ihi xibnihiisa uu ku kala geeyo weesadu wax kala gogo-i karo waxa weeye intuu hadda wejiga dhaqo beledka tago meelo xoogaa kasoo adeegto gacan dhaqi karo sida raajixa uu ka dhigi doono qowlkii jadiidka ah marka waxaa suuragala intuu wejigii dhaqo haddana inuu gacantan weysaqaad u niyeystaa suuragal meesha salaada wixii aysa kala go-ayno isku xiran yihiino inaad rukuucdana salaad gaara u niyeysateed muxuu aha sujuuddana salaad gaara u niyeysataa kuu suurtooyi mayso oo niyadii meesha soo dhex gashaa waxbay kharibaysaa ilaa hal niyo isku xiriirtaa soo socotay salaadiina hal xibin oo ishaysatay ah laakiin weysaqaadka waxbaa kala gogo'i kara maadaama ay kala gogo'i karaan waa imaan kartaa markii hadhowteedii saan usoo shaqaysanahayo xibintii kale aan dhaqahayo inaan u niyeysto weysaqaad waa suuragal waajibsa maaha haddaan midii ugu horreysay niyeystay kabacdi inta kale waa ku filanta walow wuxuu leeyahay tafriiquhaa inuu kala geeyo calaa acdaa'i xibnihiisa fil asax khilaafkaas keenahayaa ku jira oo niyada la kala goynahayaa ishkaalkiisa waxaa laga yaabaa muwaalaadka xaggiisa inuu ka imaana oo muwaalaadku ma waajiba mise waajib maaha hadhowteed wuxuu keeni doonaa qowlkii qadiimkahayo shaaficiyana weysaqaadka in la xiriiriyaa waajib ahaa sidii maalig uu ku socday qowlka jadiidkaana in la xiriiriyaa waajib maaha athani qaslu lwajhi rugnigii hore waxaa looga soo baxay niyadii baa looga soo baxay iyo wixii la xiriiray rugnigii labaadna waxa weye wejiga inuu dhaqo wa huwa wejigii wejigii marka in la tacriifiyo u baahan yahay intaan la isku qaabilayo weeyo in la tacriifiyo wuxuu leeyahay maa bayna manaabiti ra'sihi madaxiisa timihiisu meeshay kasoo dhashaan qaaliban sida badan qaaliban sida badan dadka qaar bay hoos usoo degayaanoo qamam iyo waxbaa imaanayo hoos baa imaanay lakiin sida qaalibka meesha timuhu kasoo dhashaan iyo wa muntahaa lixyati garku meeshuu ku dhammaado intaas inta udhaxaysa wey wejigu haddii dheerarka xaggiisa loo fiirsho duula cardanna haddii ballaar loo fiirshana wamaa bayna udunayhi labada dhagood waxa udhexeeyo wey dhegtaan iyo dhegtaan inta udhexaysa wey weji marka intaas in la dhaqo ayaa la rabaa intaas markaa de tima iyo waxyaalo badan iyo waxbaa ku dhex jirjira waxyaalo oo madaxay raacayaan mise wejigay raacayaan laisku haystaa jira marka waxaasna xoogaa tafsiilkaas uu geli doonaa laakiin masaladii guud waxa weeye labada dhagood inta udhaxaysa iyo muxuu ahaa meesha timuhu kasoo dhashaan ilaa garka intii laga gaaro intaas waxaa u heliyey xibintii kastaba marka iyada la xadeeyo waxaa la rabaa xoogaa yar in lagu daro xoogaagaas yarka waxaa loogu daraya si aan u ogaano intii waajibka ah inaan midii soo dhammaystirna laakiin haddaan nidhaano meesha kale barkaan ka bilaabayna intii waajibkaan qaar ka tegi karna qaar baan ka tegayna marka waxay yidhaha maa laa yatimul waajibu illaa bihi fa huwa waajib waa in wax lagu daro wey timihii waa in wax laga dhaqo garkii xoogaa waa in laga dejiyo dhegihii xoogaa waa in la gaadhsiiyo fa minhu mawdicu lqamami ayaa ka mid ah qamamka qamamka maaqaan dee marna jeegaduu galaa marna fooduu galaa timahana hoos u soo degayo wejiga soo cariirinahaya food shareer iyo wax noocaas oo kale maaqaan dadka qaar inay yidhaahdaan laakiin ma garanaya jeegada magaceeda ma heli karo jeegadana hadday hoos u degto ayadana qamamku waa galaa marka waa timahaas wejiga kasoo degahayo soo cariirinahayo wejiga soo cariirinaya dadka qaarkood hoos usoo dega kaasi wuxuu ka mid yahay wejigii wuu ka mid yahay uu leeyahay mar haddii qaalibkii uu soo dhaafay hoos usoo degay wakada taxdiifuna sidoo kale wey taxdiif taxdiifkaasi waxa weeye isagana salaaxda iyo hareedka muxuu ahaa salaaxda iyo intii udhaxayso goonka intii udhaxaysa timaha ku jira waxay dhaha hadii xarig fooda lagu qabto oo dhegtana midda kale lagu qabto inta hoos uga degta intaas weeyo dadka qaarkood timahaas waa iska jaraanoo wejigay ku weynaystaan wejigay ku weynaystaan marka taxdiif baa layaha wax la xadfo weeye oo dadku iska jaraano haweenka iyo wax iska jaraano taxdiifku kelimadda taxdiifku min alxadfi bay kasoo socotaa wax la la tuuro weeyo la jaro marka timahaas oo iyagana meeshaas ku jira wuxuu leeyahay waj wejigay ka mid yihiin laakiin qowlkii raafici weeye mar dhowba wuxuu keeni doonaa isaga siduu raajixa ka dhigayo uu leeyahay wejiga ka mid maahane ee waxay ka mid yihiin madaxa timahaasi madaxay ka mid yihiin marka wakada taxdiifu fil asaxi buu yidhi meesha la yska haystana oo timahan oo xoogaa hore usoo baxsan oo salaxdiina kasoo hooseeya ee muxuu ahaa timahaasi wejigiina xariir bay la leeyihiin madaxiina xariir bay la leeyihiin timihiisii bay ku darsan yihiin marka nina wuxuu fiirinayaa timahay la xiriiraan oo wuxuu leeyahay madaxii timihiisii buu la xiriiraayo madaxii buu ka mid yahay nina wejigii kusoo dhawaanshadiisuu fiirinaya labada sheekh labadooda ninba meel buu wax ka fiirinaya fa minhu waxaa ka mid ah mawduculqamami foodshiraarkii booskiisii oo timihii ay kusoo durkeen wejigii iyo wakada taxdiifu kii- kuwii la tifahayana sidoo kale wey filasaxi meesha laga jarahayay la nascataani labada salxood maya labada salxood ayaga kuma jiraan wejiga oo madaxa saa usii gelahaya wejiga kuma jiraan wahumaa bayaadaani laba cadaan weeye yaktanifaani geesaha ka gelahaya annaasiyata fooda foodaasay labada gees uga jiraan salxahaasi way ka mid maahan muxuu ahaa wejigii ka mid maaha laakiin waa in qeyb laga dhaqaa iyagana si in wejigii intii ahayd la dhaqay ay xaqiiqo u noqoto qultu صaxaxa اljamhuuru waa sha- raafic almanawowi mar hore wuxuu soo sheegay waxaa jira ka- ma- masaa'il ilaa kontomeeyaa oo raafici meeshuu uu raajix yeelay culummadii agtarka meeshay raajix yeeshay aan ahayn ya raj- ee, ee, calaa khilaafi lmukhtaar buu raajix yeelu yidhi marka masaa'ilkii bay ka mid tahay wuxuu yihi saxaxa aljamhuuru jamhuurtu waxay saxiix yeeleen ana mowdica ataxdiifi inuu mina ra'si inuu madaxa ka mid yahay meeshaa timaha laga jaro oo laga jafo ee dadku ay ka ja- em, ka tifaan ee timaha ka tu- ka ka gooyaan waxay ka mid tahay madaxay ka mid tahay madaxii hadday ka mid tahay xoogaha laga dhaqo sidii wejigii kaamil u noqdo laakiin ayadoo dhan in la dhaqaa waajib maaha wallahu aclam wayajibu qaslu kulli hudbin labada sheekhna midna xariirka uu wejiga la leeya uu fiirinayaayo uu wejigii qaabilsan yahay midna timihiisiiba waxay ku darsan yihiin madax labadooda marka midba meel buu ka fiirina wayajibu qaslu kulli hudbin meeshaan waxaa rabaa in la yidhaha wejigan timihii iyo waxyaalihii soo gala laba qaybood bay noqonayaan timaha wejiga soo gelahaya qayb waxa weeye waa garkii oo garku waxaa laga yaabaa inuu weynaado oo weynankiisaas in eh, eh, eh, muxuu ahaa jirka hoose in la gaarsiiyo biyaha adag ay noqoto marka wej- eh, garkaasi wuxuu leeyahay masalo gaara cilaaj gaaruu leeyahay laakiin xibn intii timaha oo kale oo meesha ku jirta gidigooda waa la dhaqahayaa shacaran wa bashar ya salkooda in la dhaqo biyaha la gaarsiiyaa la raba wuxuu yihi wayajibu qaslu kulli hudbin baarkii kasta timaha baarkooda indhaha baarkooda iyo waxaajibin xaajibil koodka ku wareegsan korkeeda iyo wacidaarin cidaarkii cidaarkaasina marka muxuu noqonayaa eh, dhegta laftaas ka soo horeysa timihii ka soo baxa ayaa waxay noqonayaan cidaar hoos wixii uga degaa waxay noqonayaan caarid ilaa ay garka ka gaaraan garkiina marka isagana wuxuu noqonayaa ca- caaridkii uu kasii hooseyna marka laftaas kuwa saaran waxa weeye waa cidaarkii wey cidaar baa la yidhaahdaa cidaarkaas eh, waxa ka soo baxa waxa weye waa in la dhaqaa hadday xataa bataan salkooda waa in la dhaqaa leanna inay bataan oo wax weyn noqdaani qaalib maaha qaalib maahan inay wax weyn noqdaan marka waa in ayaga la dhaqo wey. wacidaarin wa shaaribin shaaribki shaaribka asaga laftiisa hadde waa weynaan kara laakiin in la jafaa la rabaa in la yareeyo marka asagana eh, eh, timo yaroo khafiif uu xisaabsan yahay wa khadin dhafoorka wixii ka soo baxay wa canfaqatin faruurtii faruuraha faruurdhuugta midda faruurta hoosteeda kasoo baxaysa ayadana wax weyn oo eh, aan biyosalkooda la gaarsiin karin sida badan ma noqoto intoodaas shacaran wa basharan waa in la dhaqaa buu yidhi timihiina waa in la dhaqaa basharan dha- maqaarkiina waa in la dhaqaa waqiila laa yajibu baadinu canfaqatin kafiifatin haddii canfaqadii ay xo weynaato in la dhaqaa oo asaga wuxuu rabaa inuu yidhaahdo timahan oo kasoo baxaya furuurta hoosteeda garkoo kale ha laga dhigo garkoo kale ha laga dhigo laakiin inta badan gar waa ka yarta ayada in la dhaqaa dhibaato looma maro salkeeda in la gaarsiiyo intoodaas marka waxaa ka baxsan garkii oo isagu xisaab gaa muxuu leeyahay cilaaj gaara ee axkaam gaara wallixyatu garkii in khafad hadday fudud fududdahay ka hudbin timaha baarhkoodii bay la mid tahay haddii garku uu fudud yahay oo ninkii saatan u fiirsho uu daldaloolkii arki karo salkiisii waa fududdahay hoosteedana hal dhaqo korkeedana hal la dhaqo wailaa haddaysan khafiif ahayn oo weyn tahay oo biyo in salkeeda la gaarsiiye ay adag tahay falyaqsil daahira daahirka ha ka dhaqo taasina wuxuu deliishanaya nebiga sal allahu alay slam mar sacabsacab buu wejigii ku dhaqay garkiisuna waa weynaa marka haddii salka la gaarsiinaya sacabku ma gaarin laakiin kor baa laga dhaqa korkaa laga dhaqa garka marka maadaama inuu weynaado asagu ay tahay wax iska qaalibah waa la takfiifiya arrintiisi waxaa le salkiisa in la gaarsiiyaa waajib maa laakiin takhliilku waa sunna wa fii qowli laa yajibu qaslu khaarijin cani lwajhi timihii wejiga ka baxa in la dhaqaa waajib maaha timaha de wejiga ka baxaa lagama wado timo wejiga meelaan ahayn kasoo baxay kuwaasi awalba wejiba shaqo kuma leh laakiin wejiga timaha kasoo baxa waa dheeraan karaan waxay u bixi karaan banaanka haddii dhinacay u socdaan loo wado wejigeega ka baxa khaarij can ilwejhi saasuu noqonaya dhinacay u socdaan haddii loo bixiyo timahan waa dheeraadeen haddii dhinacay u socdaan loo bixiyo wejigeega ka baxaya marka kuwaas in la dhaqaa waajib maahan wejigeega ka baxeen uu leeyahy laakiin wejigii bay ku dhex jiraan kasoo baxeen sida caadigaana maaha inay timahaasi badan yihiin marka shacaran wa basharan waa la dhaqaya waxa naadirka ah axkaam saasa lama siiyo culus athaaliu midka saddexaad qaslu yadayhi labadiisa gacmood inuu dhaqo weeyo maca mirfiqayhi labada xusulna la jiraan labada xusulna waa inay la jiraan xusulku marka muxuu yahay mas'alo oo xusulku waxa uu yahay ma waxa weeye lafta oo la xiriirta dhudhunka la xiriirta oo soo fiiqan miya mise midda cududda labada lafood oo wada jira weeye mujtamacooda meeshay ka kulansan yihiin meeshay ka kulansan yihiin marka masalaa ka ratimi doonta meesha kasoo baxaysa mirfaqaas tacriifkiisa maha labadii xusul waa inay la jiraan oo ayagana lala dhaqo wey meeshaas marka haddii la dhaqo haddana xoolaha waa in lasii dhaafiyo si intii waajibka inay dhaqantay loo hobsado sunnana ma gaarino weli waajib baan ka hadlaynaa waajibka wejiga marka la dhaqayo waa in xoogaa lagu daraa gacantii waa in xoogaa lagu daraa lugti awqa waa in lagu daraa si intii waajibka inay dhammaystirto loo hobsado loo hobsado sunnada baabkeeda imaan doontaa xibnaha lasii dheereeyo markooda imaan doonta fa in qudica bacdu haddii qaar laga jaro gacantii qaar baa ka go-an wajaba qaslu maa baqiya intii soo hartay inuu dhaqaa waajiba maa amartukum bihi faatuu minhu mastadactum intaa kari kartaa dhaqaysaa intii ka hartaa la dhaqa qaslu maa baqi ow min mirfiqayhi labada xusul baa laga gooy gacantiiba meeshii mafsalkaha laga jaro fa ra-su cadmil cadudi cududda madaxeeda inuu dhaqaa waajib noqonaysa cududda madaxeeda xibintii baa la jaray dhudhunkii iyo macaafiiqii la jiray wixii o dhan waa maqan yihi cududdii kaliyaa soo haray wuxuu le cududda madaxeeda hala dhaqo masaladaasina maxay ku dhisan tahay mirfaqu cududda madaxeeda iyo madaxa kale labadooda wada jira weye mirfaqu mirfaqu labada mujtamaculcadmeyn weye labada lafoodoo wada jira ayaa waxay yihiin mirfaq marka midaan xogaaga ka haray waajibkii baa weli wax ka dhimay in halkan hala dhaqo xogaaga ka haray cududda ka haray hala dhaqo ow min mirfaqayhi baa laga gooyey fa ra-su cadmin cadudi cududda madaxeeda lafta cududda madaxeeda inuu dhaqo weeye cala almashhuuri intaas waa intii ka hartay weeye ow fowqahu ka kor baa laga gooyey cududdii dhexdeedaa laga gooy marka mirfaq iyo waxba lamaba arkaba kuwaas waa maqan yihiin nudiba waxaa sunno u ah baaqi cadudi cidida inteedii soo hartay inuu dhaqo laba waxyaaloodba meesha waa ka helayaayo hade haddii xibnaha lasii dheereeyo hadhowteeda qurux inay la imaanayaan xadiid baa sheegay xibnaha dheereyntooda taxjiilku inuu hadhowteeda qurux keenayaan midda kalena xibintii inaysan cibaado ka saan la-aan baa lata ya lianlaa yaklu lcudwu min alcibaada waa inuusan waa inuusan ka saan la-aan taas ayadana waa ku jirta lianlaa yaklu lcudwu can dahaara marka taxjiilkii labadaas ciladood baa marka loogu darahayaa zaa'idka loogu dara xibnahaas marka lasoo sheegay waxaa la rabaa in xibin walba biyihii la mariyo la gaarsiiyo wax wasakha iyo wax xanjaha iyo wax ka xiga aysan jirin ayaa la rabaa in la sameeyo farahaas lagu leeyahay hala dhaqo iyo gacantaa la dhaqaayo ciddiyihii wixii hoosteeda ku jiro waa in laga bixiyaa meeshii xanja ku jirta waa in laga bixiyaa wixii wasakha waa in laga bixiyaa indhaha fiishka geesaha uga jira waa in laga bixiyaa waxaa la rabaa xibin walba in la dhaqo biyihii ay kamaal u gaaraan baa la rabaa inta daahirkeeda alraabicu musamaa masxin masxii wax lagu magacaabo weeye libasharati ra'sihi madaxiisa maqaarkiisa waa in wax wax masax lagu magacaabo waa in la sameeya ninka madaxiisu hadduusan tima lahayn maqaarkii baa masax lagu samayna aw shacarin fii xaddihi timo oo xadkiisa ku jira timaha xadka ku jira haddii timaha dheer yihiin oo halkan ay daadanayaan waxaa la rabaa in timaha xadkiisa ku jira waxaa lasoo sheegay taxdiifkii inuu ku jiro waxaa lasoo sheegay muxuu ahaa foodii inay madaxii ku jirto waxyaalahaas xadkaas wax ku jiraa la rabaa timihii ka baxay intaas in la dhao hadday dheerarka ka bataan oo xadkiisa ka baxayaan asagana inta xadka ku jirta hala dhaqu leey ay hala mariyo masaxa hala mariyo meeshaas haddee xadiidkii muslim oo nebiga sala allahu alay wasalam naasi- naasiyaduu masaxay iyo muxuu ahaa axaadiid kale mura- maraasiil kale waxyaaladu isku dardaraya marka shaafici uu leeyahy intii masax laga intii oo masax lagu magacaabo aayaddii masax bay sheegtay tafsiirkii xadiidka haddii nebiga sala allahu alay wasalam loo laabtay mar wuxuu sheegay madaxii o dhan in la masaxay mar foodii baa la sheegay marka wuxuu leeyahay intii masax ku filan baa la maga magacaas qaadan karta magacaas waa intii qaadan karta ayaa ayaa waajib camiimidii la camiimayeen hadhowtii suwantuu ku dari doono alraabicu musamaa masxin masax wax lagu magacaabay weeye libasharati ra'sihi madaxa maqaarkiisii ow shacarin timo fii xaddihi madax xadkiisa ku jira xadkaasna laba meelood buu ka imaanayaa marna waa inta w- madax xuduudiisa waa inay ku jiraane inta garka la masaxo lamalaa madaxii baa la masaxo midda labaadna waxaa weeye timihii madaxa hadday dheeraadeen waxaa la rabaa intii xadka madaxiisa haddii la dejiyo ku ku jirta intaas in la masaxo wal asaxu jawaasu qasli in la dhaqaa inay bannaan tahay wey waa sunno hadda asaga kuma uusan odhan wuxuu leeyahay haddii madaxii la dhaqo masax iyo ziyaadaba meeshay ku jiraan masaxii qa- dhaqiddaa dhexdoodu kusoo xasila waase sunna hadda asaga kuma odhan waa bannaantuu ku wa wadcul yaddi gacanta in la dejiyo bilaa maddin ee taagid la-aan gacantan haddii biyo inta lagu qabto madaxa la saaro oo aan la dhaqaajinoo meelna loo dhigin wuxuu leeyahy masixi waa soo xasira intaas masixii kaafi weeye in la jiidaa shardi maaha meeshaas hadda qowl baa ku jiro oo kale sidaa arkaysido wala sax buu ku yidhi qowlka kale wuxuu leeyahy war waxaan masaxba laguma magacaababa meeshana masax baa la isamray masaxna laguma magacaabo laakiin asagu raajixu wuxuu ka dhigaya wuxuu leeyahay haddii la dhaqana masixii iyo ziyaadaa soo xasilay haddii gacanta la saarana oo biyi halkaa lagu dejiyana masix masaladuna kolley masalo oo curfi miyay u laaban doontaa mise luqay u laaban doontaa mooji waxay daba joogtaa haddii la weysaysanahayo wax la dhaqahayo dalki iyo in gacmaha la marmariyo iyo waxaas ma la yska rabaa qowlkii hore oo qadiimka waxaa laga yaaba shaafici ee, in badan wuxuu waafaqi jiray maalig maalig waa in dalki la sameeyo wuxuu leeyahay haddii tuubo inta lagu shubo biyo lagu daadiyo dhaqidba meeshii maba jirtaba laakiin shaafici waa arki doonaa hadda waxyaalaha uu ka farci doonee isaga haddii tuubo hoosteeda intuu istaago gacantii oo dhan ay dhaqanto bis waa dhaqmay dhaqmidii waa waa soo xasay Marka, kolley luqa in loo laabanayaa suuragal wey alkhaamisu qaslu rijlayhi labada lugood in la dhaqo weeye maca kacbayhi labada anqowna lala jiro labada anqow labada la- la- lafood oo soo baxsan weeye markii cagta kor looga soo kaco lafaha soo baxsan labadaasna waa in lala dhaqo cagtaas marka meelaha jeexjeexyadeeda iyo waxyaalaha muxuu ahaa biyuhu ay ka gudbi karaan iyo meelaha laalaabyada iyo waxaas in laga taxadaro wey asaadisu tartiibuhu haakadaa saa in la iskugu soo xijiyo weeye sidii hadda weysada iskugu soo xigto oo lasoo sheegay waa in sidaas la isku xijiyaa sidii nebigu iskugu xijiyo weeye sala allahu alay wasalam tartiibtaasna ayadana rugnigii ugu dambeeyey weeye oo nebigaa laga bartay sala allahu alay wasalam tartiibtaas marka oo la tartiibinayo eh, haddii biyihii weel laga shushubayo oo lagu shubaayo waa garanaynaa wejigaa lasoo bilaabay gacmihii baa lagu xijinaya madaxiyaa la masaxay lugiyaa lagu masaxa laakiin haddii ninku biyo ku dhumbado oo weysana niyeysto seebuu noqona masaladaas marka tartiibtii wax taqdiiriya weeye wax muuqdaa ma jiraan marka taqdiirkaa bal sida loola tacaalahayo marka fiirina wuxuu yidhi walow iqtasala hadduu qubaysto muxdithun muxdithkaana xadatu asqar buu qabaa midka xadatu akbarka qaba hadduu biyahan ku dhumbadoo niyeysto tartiib lagama rabin inay muxuu aha qubayskiisii sax yahay laga murmi maayo laakiin waxaa laga hadlayaa waa midki muxdith asqar wey marka muxdithun xadatan asqara wey xadatu asqar buu wuxuu yidhi walow iqtasala hadduu qubaysto muxdithun xadatu asqar nin qaba fal asaxu qowlka raaji ee saxiixnimada badan waxa weye annahu in amkana hadduu suuro galo taqdiiru tartiibin tartiib in la qadaro bian qadasa inuu ku dhumbaday weeye wamakatha uu biyihii xoogaa ku nagaaday saxa waa ansaxa xoogaa tartiib ka suuro geli karto wejigiina la dhaqi karo gacmihiina la dhaqi karo hadduu xoogaa ku nagaayo tartiibtii meeshaaska kusoo saxa kusoo ansaxduu leeyahy haddana asaga laftiisa asax baa ku jiro qowl waxaa jira kasoo horjeedo le or tartiib waxaa la rabaa wax muxaqaqe oo meeshan taqdiiri way waxaa sheegaysaa qowl noocaasa ha ku jira oo raafici xataa hadalkiisa oo asagu uu qabay in taqdi in wakti tartiib la qadari karaa in uu biyaha ku jiro asaga laftiisa qowl baa ku jira oo oo leh tartiibta waxaa la rabaa wax muxaqaqoo loo jeedo nawowi marka labadii qowlba waa ag maray wuxuu yihi qultu alasaxu asixatu bilaa muktin isagoo aan waxba ku nagaan mar haddii intuu galay ee uu niyeystay wuxuu leeyahay tartiibtu wakti yaroo laxdaad yaroo ladiifa ay ku dhammaan karta ilaa shardi maaha in gacan biyo lagu qaado kan lagu qaado kan lagu sameeya shardi maahane tartiibtii wakti yar bay kusoo xasili kartaa buu leeyahay qultu alasaxu asixatu bilaa muktin wallahu aclam meeshaasi marka wixii arkaanta ahaa meeshaasu uga baxay hadda wuxuu galay sunanti wa sunanu asiwaaku cadaygii wey cardan ballaar loo cadaysto ballaarka cadaygiisa waxaa malaya xadiidka kusoo aroortay maraasiili wax aan tawar badnayn ay badan yihiin laba xadiid miyaa maqaan oo labadoodaba oo la dacniyo laakiin cardiga in cardi loo cadaysto waxa weeye waa wax oo daruura keenayso haddii kor loo sameeyo ciridkii wuu durjinayaa waa dhiijinayaa dhibaatuu keena haddii kor loo sameeyo marka cardiga waxay u fiirinayaan in ciridkii ilkihii salaamadooda ay ku jiraan kolley xadiidtaasna waa ku kabahaya cardan ballaar in loo cadaydo wey bikulli khashinin wax kastoo ka kan oo meeshaas marka wuxuu ku leeyahay inay qori tahay shardi maahane waxyaalo kaloo ayaguna wasakda zuulin kara waa lagu cadayan karaa laa usbucii fartiisa maya farta ayada caday laguma magacaabo hadduu far ku luqluqdo oo fartii ku masaxo taas ayada caday laguma magacaabo marka ninkaas waa cadayday lama leh laakiin haddii waxyaalo kale oo ama buraash ama wax kale uu ku cadaydo ninkii waa cadayday waa la orana laa usbucii filasaxi wayusanu lisalaati waxaa loo sunneeyaa cadaygii salaadii oo salaad markii la tukanahayaba inuu cadaydo sunno wey xataa salaadahaasi hadday yihiin sunnooyin isku xigxiga midii walba inuu cadaydo fadiilo wey wa taqayuri lfami afkii isbedelidiisii oo u doorsoomay asagana waa loo sunneeyaa buu leeyahy marka weysaqaadkiina marka horeo la gelahayo isagana isagana sunnadii uu ku jiraa walaa yukrahu ilaa lisaa'imi bacda zawaali nin sooman oo bacda zawaal jooga gelinka dambe nin sooman oo gelinkii dambe jooga maahane inta kale looma kahdo kaas waa loo kahdaayo wuxuu leeyahay khuluufu fimi saa'imi adyab cinda allahi khuluufkii la yidhi fadiilada badan lagu sheeguu zuulina fuqahada hadda qaarkoodna khuluufka kaasuma yaqaanaan waxay leeyihin calooshaan banaanaanteedu waxay keenaysa wey khuluufku wax caday zuulin kara maaha marka khuluufkii ma zuulayo mise ma zuulayo khilaaf baa meeshaas ka ka abuurmaayo oo ay leeyihiin gelin dambe waa la yska cadayan karaa ishkaal maayo laakiin hadda masaladan waxay ku dhisan tahay inuu yahay khuluufkii wax zuulina cadaga watasmiyatu awalahu awalkiisa bismi illaahi inuu yidhaahdo markii uu bilaabahayo bismi illaahi inuu yidhaahdo isagana axaadiid badan oo markii laisku gegeeyo iskaashan karta ayaa kusoo aroortay fa in taraka hadduu tago oo uu ilaabo awalkiisii hore markii horeysa bismi illaahi ma uusan odhan fa fii athnaa'ihi dhexdiisa ayuu bismi illaahi bismi illaahi awalow waakhirahu xadiidka kusoo arooray xadiidkaasi kolley saxiix wey oo asaguna hadduu qofku ama markuu cuntada cunahayo ama uu ilaawo markii ugu horreysay bismi illahi inuu yihah inuu dhex ka yidhaha awala waakhiro ku daro fa in taraka fa fii atnaa'i dhexdiisa ayuu ayuu bismi illaahi leeyahay hadduu weysaqaadka dhexdiisa ilaa bilowgiisii ilaawo inta hadda riwaayadanka aan arkaynana bismi illaahi unaa kusoo arooraysa raxmaan raxiim kuma aragno ma garanayo de wax- wixii naga qarsoon waa naga qarsoon wa qaslu kafayhi labada kaf inuu dhaqo labadan kaf dhaqidoodii ee, ayagana waxay ka mid tahay sunnada oo xataa hadday daahir iska yihiin waa inuu labadoodiiba dhaqo oo hadaayatuu dhaqay haddana hadda inuu weysaystuu rabaa weysada sunnadeedii bay ka mid yihiin ha dhaqo sunnadii weysada ayay ka mid noqonayaan waa inuu dhaqaa fain lam yatayaqan haddii uusan yaqiinsan xoogaa shaki ka geli karo duhrahumaa daahirnimadooda kuriha waa la kahdaa qamsuhumaa inuu dhumbiyo fil inaa'i weelkii qabla qaslihimaa intuusan dhaqin ninkan caawo dhan buu- waa iska jiifay marka ee, intuu iska jiifay fa- farihiisii meelay gaareen ma yaqaan weel inuu geliyo looma- lagama rabo weelku hadda weelka weysada caadi ahaan jiro weysada waagii hore dadku eh, xanafiyaad eh, tuubooyinna ma haysan jirin eh, muxuu ahaa eh, ibriiqna inta la heli karaa waaba iska yarayd weel yaroo eh, muxuu ahaa sacabkana la iska darsado marna dharka lagu dhaqdo marba wax lagu sameeyo weelalka noocaasa dadku haysan jireen marka marka la weysaysanayo inta la jaleeciyo faraha la dhaqo markay faruhu nadiif noqdaan kabacdaa la iska dardarsan jir marka weelka in la geliyaa waa karaahiyo weelka geliskiisa haddee weelka cuntada iyo midkii muxuu ahaa weysada iyo weel laguma kala saaray xadiidku ee, wa- wuxuu yidhi walaa yudkhil yadahu fi linaa'i fa inahu laa yadri xiina baatat yaddu xiina baatat yadduhu intaas wuxuu ka fahmay ninkan ishkaal baa uga jira ee, waxaa- shaki baa jiri kara inay gacantaan meel wax kala gaartay shakigaasaa jiri kara laakiin hadduu hadaayata soo fardhaqdo meeshaan uu fadhiyey gacantiisa inaysan waxba isbedelin waa ogyo weel geliskiis looma diidano laakiin weysaqaad markuu weysasanayo ha dhaqo laakiin hadduu jiifo ninkii hadduu maantoo dhan buu daalanaayo waa iska seexday hadhowtaa casho loo kiciyey markii loo soo kiciyey eh, hadduu soo kacayba gacantuu iskala galo marka sax maaha sax maaha waa inuu dhaqdo weeye yuusan iskala gelin maxaa yeeley weel lama kala saarin meesha fain lam yatayaqan hadduusan hubsan duhrahumaa daahirnimadooda kuriha waxaa la kahdaa qamsuhumaa inuu dhumbiyo fil ilaa weelkii inuu geliyo qabla qaslihimaa intuusan dhaqin walmadmadatu walistinshaaqu luqluqii iyo sandaarsigii ayaa iyaguna waxay ka mid yihiin weysaqaadkii luqluqii iyo sandaarsigii waladharu anna faslahumaa in la kala bixiyo ayaa afdalu fadli badan fasliga maxay tahay saddex jeer baa lagaa rabaa inaad luqluqoteeda sa- saddex jeer luqluqo markaa saddexdooda dhamaysa haddana saddexii sandaarsigaa ku xiji fasligu waa saas wey hadalkaasna waa loo laaban doonaaye sheekhu kama dhigi doono nihaayadii hadalkii raafici uu kasoo guuriyey weeye isaga sida raajix alla waa keeni doona uma alasaxu haddaan kala bixinayno marka waa kala bixinaynaayo luqluqiina gaar baan u bixinay ee, muxuu ahaa sandaarsigiina gaar baan u bixinay labadooda waa kala goynay markaas iyadoo la kala goynahay al asaxu waxa weeye tamadmadu waa ku luqluqanayaa biqurfatin hal sacaba talaatan saddex jeer wuxuu leeyahay halkii sacab uu soo qaato saddex jeeraa ku luqluq biyihiina waa la dhaqaalaynayaa oo intaa xoogaa ku luqluqatid ee, waa la dhaqaalaynayaa ee, muxuu ahaa saddex jeeraa ku luqluqdo uma yastanshiqu biukhraa sacab kale ha soo darsado qorfo kale ha soo qaato saddex jeer ha ku- ha ku- ha ku sandaarsada talaata saasuuna u kala bixinaya meeshaas marka waxaa hadalkaasi ku dhisan yahay sandaarsiga iyo luqluqa madmadada iyo luqluqa waa laba cibaado labadooda horta midii horeysay ha laga baxo markaas kabacdi haddana midda dambe ha loo yimaado hadalka raafici meeshaas u socda luqluqa ha laga baxo labada cibaadayeysa isdhex gelin luqluqa ha laga soo baxo sandaarsiga ha loo yimaado laakiin raafi nawowi wax kaluu raajix yeeli doono wayubaaliqu waa ku xeel dheeraadaa fiihimaa labadooda fi lmadmadati walistinshaaqi sankiina biyihii xoogaa baa la gelinayaa luqluqiina si fiicana loo luqluqanaya kayru saa'imi ninkii soomanaa ninkaan ahayn ninka sooman waxaa laga baqaya hadduu sanka biyaha ku jiiday inay ku gudbaan ayaa loo diidaya marka isaga xoogaa yar buu sanka gelinaya laakiin ninkii kalea ku xeel dheeraada qultu aladharu tafdiilu ljamci jamca inuu fadli badan yahay weye bialaai qurafin saddex qaadid lagu luq- ee lagu jamciyo yatamadmadu uu luqluqanayo min kullin mid kastaba uma yastanshiqu uusan daarsana wuxuu leeyahy waa la kulminayaa la kala geyn maayo axaadiid saxiixa ku soo aroortay axaadiidtaasaa la raacayaaye masaladan caqligo ah cibaadadaada ha laga baxo midda dambana ha laga baxo axaadiidtaana ka horaysa marka ha sacab ha soo darsado ha ku luqluqdo ha ku sandaarsado mid kale ha qaato ha ku luqluqdo ha ku sandaarsado mid kale ha qaato ثلاث qرف yتمضمض من كل mid kasta waa ka lqlqanaya ثuma يsتنشق والله أعلم meeshaasna wuxuu leeyahy xadiid صaxiixa kusoo aroortoo la rabo in la raaco masalada caqliga waxaa ka horeeya axaadiidta ka horeysa وتثليث الqsl qubayskii in la dhaqitaankii in la qasli dhaqitaankii in la sadexeeyo iyo walmasxi masx masaxaade madaxa kaliyuu ku jiraa soo maa masx madaxuu ku jiraa inta kale waa la dhaqahay wixii la dhaqayana waa in saddex saddex laga dhigo masixiina waa in saddex saddex laga dhigo meeshaas xadiidkii nebiga sal alla alay tawada'a alaaan alaaan xadiidkaasuu kaamirahaan u soo qaaday laakiin markii lasii raaco riwaayaadka abu daawuud waxaa ku jiray madaxii hal maram la masaxo markii uu axaadiis badan soo wariyey ayuu wuxuu yidhi axaadiidu cuhmaana asixaaxu kulahaa calaa ana almasxa marata waaxida abu daawuud wey markaasuu laba xadiid oo kaleo xasan noqon karto oo asaguna takraar ku jira keena meeshaas marka ninkii takraariyana waxaweyaan lala lala murmin ninkii oo hal mida ka soo qaadana waxa weye sida axaadiidu u badan tahay waya'hudu shaaku midkii shakiye wuxuu qabanayaa bilyaqiini yaqiin buu qabanaya hadduu ka shakiyo reer ma saddex baa mise labaan dhaqay mise saddex baan dhaqay labaha ka soo qaado yaakhud shaaku bilyaqiini yaqiintuu qabana yaqiintu waxa weye inta yar baa yaqiina wa masxu kuli ra'sihi wa min sunanihi waxaa ka mid a masxu kuli ra'sihi madax oo dhan inuu masaxo madaxa marka la masaxayana labada farood baa labada muxuu aha farood baa laysku qabanaya labada gacmood wejigaa la saaraya kuwa kalena ilxayradaa la saaraya gadaal baa loo dejina waana lagu soo celina sidii oo xadiidkii cabdullahi ibnu zayd uu ku dhignaa uma udunayhi haddana dhaguhu masaxaya markuu madaxii masaxuu dhagaha haddana masaxaya fain casura hadduu cuslaado rafcu lcimaamati cimaamadda in kor loo qaado ka malabilmasxi masxi wuxuu ku kaamil yeelaya calayhaa korkeeda oo isagana nebiga sala allahu alayh cimaamad buu masaxaa ku jira marka asaga wuxuu leeyahay horta fooda ha lagu bilaabo oo waxa laga masaxo inta kalena ha lagu dhammaystiro cimaamadda cuslaanteeda marka de cimaamadda noocan oo kale hadda annaga aan qabna iyo culays ma jiro laakiin dadka qaarkood wax badan bay ku wareegsanaan jirta oo inay furfuraan shacni ku noqon karta marka dadka noocaas oo kalea cimaamaddoodu waa culusta laakiin middan waa in la iska wareejiya waxba maba joogta wa takhliilu lixyati garkii waa inuu gelgeliyo halkafati badnayd garku hadduu wen yahay waxaa la yidhi korha laga dhaqo waajibku waa in korka laga dhaqaa laakiin salka in la gaarsiiyo maqaarka la gaarsiiyaa waajib ma aha marka wuxuu leeya waa sunna in la gaarsiiyo wa asaabicii farahana inuu isgelgeliyo faraha dhexdoodana iyadana hubsi bay u baahan yihin faraha inuu isgelgeliyo xadiid baa kusoo aroortay in farahaasi la isgelgeliyo wa taqdiimu lyumna midigta in la hormariyo meeshii midig iyo bidix u kala bixi karta midigtay bidixdaa la kala hormanaya wejigii oo kale waxaa laga yaaba haddii sacab lasoo qaada hal maraa la saara laakiin gacmaha iyo lugaha iyo midig iyo bidix bay kala leeyihin waa la dhaqa wa idaalatu quratii wejigiisii inuu dheereeyo iyo wa taxjiilii xibnihiisii quradu asalka hore waxay ahaan jirta faraska wejiga cad waxaa la odhan jiray wegi wejigiisaas cad quraa la odhan jiray marka hadda qurux baa laga cabirayaa wejiga markii waysaqaadka loo dheereeyo meel dheer la gaarsiiyo yowmalqiyaama waa nuurahya marka quradaas waa inuu dheeraysto weeye si nuurkaas ugu bato taxjiilkana waxaa loo aqoon jiray fardaha qaarkood oo xibnaha muxua qoobabka iyo xibnaha qaarkood cadcad marka ayagana xibnihii inuu weysadii xusulkii ka dheeraysiiyo oo xuduuddii geliyo si hadhowtadii quruxdaas ay ugu badato walmuwaalaatu in la xiriiriyo wey xiriirkaasina waxa weeye xibintii hore intaysa qalalin midda dambe waa in midii dambe la dhaqo wejigii baa la dhaqo intuusa qalalin gacmihii waa in la dhaqo walmuwaalaat waa in la xiriiriyaa bxayثu laa yajifu اlأwalu qabla الshuruuci fi الثaani hadday hawadu caadi tahay oo iska degan tahay waawjabaha alqadiimu qadiimkiina waajib buu ka dhigay qadiimku waa qowlkii horo shaafici oo waagii ciraaq inta badan in badan wuxuu raacsanaan jiray maalig qowlkiisa marka maalig isaga intuu weysaysto meelahan xoogaa soo jiira inay waxaas kaa aqbali maayeen waa in weysadu isku daba xiriirta meelaha maalikiyada joogaan haddii intaa weysaystay haddana aad damcay rubunaatadaas kale inaa ugelito waa lagu qabanaya warde wuxuu waa curfi ma qalalahayaan waa inaa adigu hadda kabacdi muradna bagashid laakiin ayagu marka hore waxay yaqaanaan in wejigii xibnihii isku xariiraan khilaafkaas in laga baxo waa la rabaa aan khilaafkaa la gelin oo weysada la xariiriyo waa la iska raba wa tarkul isticaanati kaalmaysi in laga tago iyo wanafdi jafidi isticaanadaani waxa weeye ninkii biyihii loogu shushubo iyo wax noocaas oo kala xibnihii asagoo iska caafimaada in loo dhaqo iyaduna waa sii xun tahay waxa weeye waa karaaha lasii gelaya ninkaasi nin cibaado ka wehsanayuu noqona laakiin haddii maray waajib ku noqonaysaa xibintan isagu ma dhaqi karo inuu ijaar bixiyaaba laga rabi doonaa marka dambe soo maa inuu ijaar bixiyo ninkii u weysayn laha duun anuu ku weysayn maayo ijaar isii waa la siina hadiiba ijaarkaasba uu heli karo laakiin hadda waxa weeye ninkaan cudurdaar nin qaba maa wanafdi jafidii oo biyihii uu iska jafahayo wakada tanshiifu muxuu ahaa angejintiinu sidoo kale w shukmaan iyo wax noocaas oo kale iska mariyo waxyaalahan marka waxaa la yihahdaa khilaaf ulowla kuwaan dambe tanshiifka iyo khilaaf ulowla waxaa ka fiican in biyo la iska daayo sideeda lagu daayo weyseqaadkii marka intaasuu kusoo dhammaaday hadda waxaa ka hartay ducadii wa yaquulu bacdahu weyseqaadka markuu dhammeeyo wuxuu leeyahay ashhadu an laa ilaaha illa allah waxaan caddaynayaa markhaati ka ahay cibaado cid mudataa inaysi jirin alla maahan hadda kelimadda ilaah ibni aadamka dadka bini aadamka qolo oo dahriyo waa hore la odhan jiray ama hadda waagii mashruuciyey maaqa waxay u xusiibteen maahan inta kale waxay ogol yihiin koonka inuu alla maamulo waxaa muranku ka taagnaa waxa weeye cibaadada rabbigay subxaana wa tacala aniga dembigaygaa badanoo waxaygaa badan nin iga fiican inaan uda ugu dawgala w ishkaalku meeshaasu ka taagna marka kan aan caabudo isaguna hadhowtay rabbiga ii dhowey waxa in badan bini aadamku ku dhumi jiray marka kelimadii ilaah cibaadadiibaa si gaara loo calaameeyey oo rabbigay subxaana wa tacaala wax cibaado lali ma jiraan wixii cibaadada lagu mudanahayay oo awoodii iyo maamulkii abuuristii waxa kalena waa ku dhex jiraan qof kaloo wax koo diidi karaa ma jiro mid wax kala arsuuqi karaa ma jiro mid nafxile ma jiro mid darble ku dhibi karaa ma jiro wixii kalena waa ku dhex jiraan cibaadada alla ku muta subxaana wa tacaala wax cibaado muta ma jiraan alla maahane waxdow keligiis buu muta laa shariika lahu wax la wadaaga ma jiro mar hadday tawxiidka iyo cibaadada ay tahay waxyaalaha usuusha babayaan ayaa laga dhiga laakiin waxaa arkaysaa cibaado ee muxuu ahaa nusuusta ku timid cibaadada ama mucaamalaadka ama waxyaalaha noocaas ku timid nas oo si loo kala duwan loo kala fahmi karaa ka imaanaya laakiin nusuusta ku saabsan rabbigay subxaana wa tacala waxaa laga aaminayo ma la rabo inuu wax yaroo uu ku jiro waadex waa inay tahay ilaa meel mahala kaga soo dhalanaysa laakiin nusuustii kale oo ku saabsanayd mar baa laysku qabanaya salaadii waa faatixadu waajib miya mise waajib maahan laysku qabanaya nusuustii meesha taalena dadka araggiisii wey hal qodobna kolley aad in loo fahmaa weeyo nusuustu isma khilaafto sharciga isma khilaafto laba aayadoodna iskhilaafi mayso xadiid saxeixa iyo aayadna iskhilaafi maayaan laakiin cuquusha dadka aa si u kala fahmaysa sheekh la yidhaahdo muxuu ahaa maxamed hazaali hazaaligii hore cajaa'ib wuxuu ku ahaa markuu wax muxuu ahaa dadka u sawirahayo miithaaluu keena miithaaladu keena waxaa ka mid ahaa dadka aayadaha iyo waxa iskaga hor imaanaya waxay la mid yihin inuu yidhi guri oo si fiican loo sharaxay oo markii guriga la sharxay alaabtii isku noocaba meel baa dhigay alaabtii kale iyadana jid baa dhexdeeda laga baxshay jidad baa meesha ka baxsan koobabkii xaggay safan yihiin saxmadii xaggay safan yihin weelashii kale xagga weelal walba wixii isku noocaba meel baa la safay jidadan dhexdoodaa laga baxshay nin indhalaa guriga intuu soo baxo mid cagta ku dhifto war alaabtan maxaa jidka loo dhigay marka waxaa la odhan doonaa alaabtu jidkii ma taale jidkii adaa arki waayey jidkii adaa arki waayaa la odhan doonaa jidkii alaabtu ma taal laakiin adaan jidkii u jeedin marka wuxuu leeyahay ninkaa nusuustu iska khilaafaysa isaga jidkii arkala ma ahane ee nusuustu marna inay iska hor timaadaa macquulba waashhadu ana maxamedan cabduhu warasuuluh waxaa markhaati ka ahay nebi maxamed addoonkii alle inuu yahay warasuuluhu uu yahay nebiga sala allahu calay wasalam ammaantiisa iyo markii ay badato qofku inuu moodo ilaahnimo gaarsiiya lama rabo waa inuu addoonnimada uu og yahay saasaa loo soo hormarina wa ashhadu ana maxamedan cabduhu warasuuluh rabbigay wax waxlali ma jiraan inta kaleo dhan addoomihiisii wey ilaa rasuulkii ugu fadli badnaabaa addoon laga dhig waa rasuulka ugu fadli badan khalqigo dhan wa rasuuluhu rasuulkii uu yahay dadka usoo diray inuu soo hanuuniyo allahuma ajcalnii allow iga mid dhig min altawaabiina kuwa toobadkeenka badan wajcalnii iga dhig min almutadahiriina kuwa isdaahiriyana iga mid meeshaas dahaaradii hadda lagu jiray weesaa lagu jiray qodob kalea lagu lamaansho dahaarada daahirka midda baadinku inay la jirto way toobadkeenka lagu dadaalo oo ninku markuu salaada qaabilahay asagoo wada nadiifa rabbigay ugu qaabilo subxaanaka allahayow adaa ka fog wixii nusqaanahoo dhan allahuma wabixamdika ammaantaada meel ay la jirto oo muxuu ahaa sifaadka kamaal dhammaantiisna adugu aa leedahay ashhadu an laa ilaaha illa allah markhaati waxaan ka ahay inaan wax kaloo cibaadada mutaajiriin ilaa anta adiga maahane astaqfiruka dembi dhaaf baan kaa dalbayo waa tuubi ilayka waa kusoo laaba ducadaasu akrinayaa markii uu ka soo baxo weysaqaadkii u dhammeeyo waxadaftu ducaaءa alacdaa'i id laa asla lahu bi ducada acdaada waa xadfay kitaabkii muxarar ah waxaa ku yaalay duco badan oo markii xibin la dhaqaayo markii wejig allahuma bayid wajhi yowma tabyad wujuh xibin walba markii la dhaqaayo duca ku taala marka wuxuu leeyahy ducooyinka waa iska dhaafay maadaama aana kitaabadii ku arag oo asal xadiidoo loo raaca aana arag waa iska dhaafay ducadaas waa iska dhaafay marka waa dhaafay kitaabka waa ka tuuray ducooyinkaas maxaa yeele asal ma looyi marka haddaysan asal lahayn waxaan cibaada laga rabay wax kaloo laga helayaa ma jiro shayga cibaadada ahoo nacfi kaloo kasoo xasilaaya ma aan la argin in ajar laga helo ma ahane waxaa la rabaa ajarkii in laga helaayo ayaa la iska sugahayaa la hubina ilaa wax nacfi oo kale oo kaa soo gelaya ma jiraan meel kaloo nacfi kasoo gelaya wallahu subxaana wa tacala aclam sal allahu calaa nabina